habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eed oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axada oo bisha janaayo ee sannadka labada kun iyo laba-iyo labaatanka ay tahay sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warmurtiyeedkii ka soo baxa shirkii doorashada ee golaha wadatashiga qaran ee muqdisho kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa shan iyo tobanka ilaa iyo shan iyo labaatanka febraayo
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaye sokeeyiyo xigaaraanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idili waysul iyo daybaaq sullankoodlanaari iyo gun iyo saaduqyay helaye si jidhaannadiibay khatalayn saanjiga ahaa ee owaaseediyaashay waxeersaatan ii galay
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan caawa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida waxaa goor dhoweeta lasoo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho kaasi oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble gabagabadii shirkaasi ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban siddeed iyo toban qodob kuwaas oo la xiriira amniga iyo dardargelinta doorashada hufnaanta iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gabagabeynaya doorashada waxaa madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhexaysa shan iyo tobanka bisha janaayo ilaa iyo shan iyo labaatanka bisha febraayo golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kaleeto isku raacay in doorashada aanan laga hor istaagi karin musharaxa buuxiya sharuudaha loogu talagalay ee doorashada arrinta amniga doorashada oo maalmihii lasoo dhaafay ee dooda ugu badan ka taagneed ayaa golaha wadatashiga qaranku waxa ay warmurtiyeed ay ku yiraahdeen ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka iyo u hogaansamidda dhammaan sharuudaha iyo xeerarka dalka bayaankaas ayaa sidoo kaleeto loogu baaqay ciidamada amisom inay xoojiyaan amniga madaxtooyada golaha waxaa sidoo kaleeto warmurtiyeedka ay soo saareen ay ku sheegeen in guddiga doorashada u madax bannaan yahay hirgelinta doorashada waafaqsan yahayna heshiiskii toddobiyo tobankii bishii sebtembar sanadkii labada kun iyo labaatankii kowdii bishii oktoobar sanadkii labada kun iyo labaatankii toddobiyo labaatankii may labadii kun iyo labaatan iyo kowdii iyo labaiyo labaatankii agoosto labadii kun iyo koob iyo labaatankii heshiiska warmurtiyeedka maanta ayaa intaasi haddaba lagu soo gabagabeeyey ciidamada badbaadada ayaa xaqiijiyey inay nadiifiyeen dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka loo dalxiiskaiyo tamashlaha tago ee bakistan halkaasi oo kumanaan dad ah ay iyagu u sameeyeen gabaadsi ay ka soo galaan barafka kadib markii laba iyo labaatan qof ay ku dhinteen gawaaridii ay saarnaayeen oo baraf buurahaasi dhex yaallo ee ayagu muddo ku xayirnaayeen magaalada loo dalxiiskii tamashlaha taga ee muuriya loo yaqaano oo toddobaatan kilomitir qiyaastii u jirta magaalada islaamabad dhinaca waqooyi bari ayaa waxaa kusoo qulqulaya waayadii ugu dambeysay dalxiisayaal fara badan kuwaasi oo barafka halkaasi ka da-ayay uu go-doon geliyey barafka da-ay jimcihii ayaa waxa uu noqday in geeda badan ay kusoo dumaan wadooyinka kuwaasi oo xirxiray guud ahaan magaalooyinkaasi laysaga kala gooshayay maahan barafka oo keliya ayay yiraahdeen madaxdu ee sidoo kaleeto waxaan horey loo arkin ayaa dhacay waxaana ay sheegeen ilaa afar ilaa iyo shan cagood ama fiid in barafka uu gaaray saacado yar gudahood sida wakaaladda wararka e f b ay warinayso saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in ugu yaraan boqol kun oo dad dalxiisayaal ah ay ku dhex jireen buurahaasi badina laga soo badbaadiyey ugu yaraan labaiyo labaatan qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii ay muddo saarnaayeen gaadiidkooda oo xyirmay iyada oo masiirka ukraine iyo sidoo kale suurtagalnimada ballaarinta dagaalka qaboob ee degenaanshiyaha yurub la eegayo ayaa maraykanka iyo ruushku waxa ay yeelanayaan shir lagu soo qabanayo loogana hadlayo mustaqbalka arrimaha la xiriira diblomaasiyadda maraykanka iyo xulifadiisa neto iyo ruushka waxaa la sheegay in khatarta ruushka iyo faragelinta ukrein ay noqonayso mid ka mid a ajandayaasha ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadli doono isniinta la qaban doono waxaana jiri doono sidoo kaleeto in laga wada hadli doono arrimaha xakameynta hubka iyo sidoo kaleeto dembiyada xagga internetka iyo arrimaha diblomaasiyadda waxaa laga yaabaa in washington iyo moscow ay ka gudbaan haddii xiisadda la qaboojiyo taasi oo door muhiima laga yaaba inay ka qaadato ayaa layiri hoos u dhigga khilaafka muddada dheerba soo jiitamaya ee dhinacyada ciidamada dhowaan ay ruushka geeyeen xuduudda khasakhstan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid a mushkiladaha ugu weyn ee dhinacyadaasi horyaalla canug yar oo loo dhiibay askari xilli waalidiintiis ay ka cararayeen qalalaasihii ka jira dalkaasi afghanistan markii ay la wareegeen taalibaan ayaa dib loo helay ama qoyskoodii dib ula midoobay sohiil axmadi waxa uu jiray laba bilood oo keli ah markii la waayay bishii agoosto sagaal iyo tobankeedii xilligaasi oo kumanaan dada ay ka cararayeen eeraboodka dalkaasi markaasi oo ay qabsadeen taalibaan gudahaan dalkaasi warbixin gaaro wakaaladda wararka lagu daabacay royters ayaa bishii november waxaa lagu sheegay cunugaasi yar iyo sidoo kaleeto sida qoyskiisa uu uga lumay waxaana markaasi helay wiil sagaal iyo labaatan sano jir ah oo isagu eeraboodka kaabuul tagsiila ku ahaa kaasi oo sheegay inuu rabay inuu kursado cunugaasi kadib toddoba isbuuc wakhti ku dhow waxaa bilaabatay in la xoojiyo raadinta wiilkaasi kadibna waxaa dib loo soo helay ninkii tagsiilaha ahaa ee wiilkaasi yar qaatay iyadoo taalibaan ay xireen muddo booliiskooda ninka tagsiilaha ah kadib markii uu isku adkeeyo cunuga yarka inuu dhiibo qofka dhalay ama waalidiinta dhalay canugaasi ayaa dib waxay ula midoobeen wiilkooda kadib markii ayagoo soo galay gudaha dalkan maraykanka baadidoon kadib wiilkooda dib loogu celiyey sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in lasoo gebagabeeyey shirkii maalmahan halkaasi uga socda madaxda maamul goboleedyada shirkaasi oo u dhexeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa looga hadlay sixitaanka doorashada iyo amniga dalka haddaba faahfaahinta warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste shirka golaha wadatashiga qaran oo muddo toddobaada ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban siddeed iyo toban qodob shirka ayaa intii uu soconayey waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hagaajinta hufnaanta doorashada dhammaystirka doorashada golaha shacabka xaqiijinta amniga doorashada iyo jadwalu samaynteeda waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim calimo kow ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee siid waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada saddex guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar labaatan labaatan kowdii oktoobar laba kun labaatan iyo toddobiiy labaatankii mey labada kun kow iyo labaatankii iyo labaiy labaatankii ogost kow iyo labaatan iyo heshiiskii warmurtiyeedkii sagaalkii janaayo labada kun labaatanka afar waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha juf iyo jufada kursiga iska leh ee lagamana faragelin karo qodobada kale ee ka soo baxay shirka ayaa waxaa ka mid a in ka hor inta aan la gudagelin doorashada in la tababaro guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka si ay howlahooda ugu gutaan qaab hufnaan leh toddobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii iyo abraaciyadii doorashooyinka sideed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baalmartana waa in lagula xisaabtamaa kow iyo toban si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan labiiyo toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa guddiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka saddex iyo toban musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaara loo xidho kursi doorasho afar iyo toban waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololaynta ergada kursiga shan iyo toban ergooyin ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dembila'aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay ayaa waxaa qayb ka ah inaanay ciidamadu ku dhex milmin arrimaha siyaasadda islamarkaana doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddada u dhexaysa shan iyo tobanka janawari ilaa shan iyo labaatanka bisha februari ee soo socota lix iyo toban ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka toddobiiyo toban amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada soomaaliya siddeed iyo toban doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa shan iyo tobanka ilaa iyo shan iyo labaatanka febraayo warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaa go-aanka gaaristiisa laga qaybgeliyey xubno ka tirsan midowda musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka waxaana laga dhursugayaa qaabka uu u dhaqangalo jadwalkan maadaama kuwii isaga ka horreeyey ay fashil ku dhammaadeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste haddaba madaxda maamul goboleedyada ah ee shirkaasi ka qaybgalay wadatashiga qaran ayaa ka hor intii aysan soo saarin warmurtiyeedka iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay kulamo la yeesheen dhinacyada ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka waa tahliil shaatax waxaynu ugu horreyntii weydiisay inuu bal ka waramo sida ay u arkaan shirkaasi runtii waxyaabaha hadda oo lagu heshiiyo communicatiga ka muuqdo wax badan waa horta waxyaabihii aan usoo jeedanay wax badana laga tixgeliyay runtii waxna waa ka dhiban yihiin balse waxaan isleeyahay sida hadda u qoran yahay haddii loo helo hirgelintiisii in ay maaragta runtii waxweyn ka bedeli doonto qaabkii doorashadii ku socotay maxaa u aragtaan inay muhiim ahayd oo laga tegay wallahi ayaas dhehen anaga muhiim aan u arkeyna waxay ahayd doorka bulshada rayidku inuu runtii uu noqdo mid ka mid ah tiirarka doorashooyinka hadda waxaa briminsterka noo cadeeyey meeshan ku qoray inaan korjoogteen aan leenahay waxyaabaha kalean ka fikirina waxay ahayd xulista ergooyinka oo aada muhiim u ah marka ay soo xulaan odayaasha in karateeridii la raacay wixii sahayen inaan anaga xaqiijino taa waxaa moodaa in dib loo soo celiyey oo weli qolayaha siidka ay mas-uulka yihiin xaqiijintooda marka kaasoo kale waxaa aada ugu habboonaa in bulshada reedka loo dhaafo oo runtii la shaqeynayso guddiyada doorashooyinka bal inay xaqiijiyaan maadaama ay bulshada iyaga ay ku dhex jiraan oo dhadhexaadna waxaana ay ka yihiin marka arrimahaas iyo tan labaad oo ah qoondada haweenka hala ilaaliyo unbaa lagu soo koobay runtii aniga waxaan dalbanay in laba qodob aada inay muhiim u ahayd ko in beeshii saddex kursi leh in aan la diiwaan gelin haddii xubinta haweenka ay ka maqan tahay labo in doorashada la hormariyo qoraasta haweenka marka labadaas qodob si detailsaan u sheegnay laguma soo diray runtii hal ilaali unbaa la yiri marka hal ilaali waa arrin furan oo runtii aas dhihi karno waxbaa aa u halaabi kara laakiin guud ahaan hadda waxaa is leeyahay beeshii wax ku socdeen iyo si wax u socdeen waa kasoo dhowdahay walow markii horeba oo uu qornaa habraac aanan fulin haddane hadda heshiiska naftirkiisa waxuu u baahan yahay ilaalin iyo in lagula xisaabtamo cidda markaa fulinta iskale maxaa iska bedelay een, habraacii doorashada habraaci doorashada hadda wax weyn hadda oo iska bedelay eh, ma muuqato markii laga soo tago eh, dhinaca odayaasha oo markii hore ay ahayd odayaasha laga aqoonsan yahay oo maamul goboleedyada laakiin hadda la yiri odayaasha beelaha loo aqoonsan yahay sida hadda igaaga muuqato eh, waxyaabaha oo muhiimka ah Eh, runtiina eh, meesha saldhigga u ah sixitaanka doorashada ama inay wax kas fiican kasoo baxaan waxa ay ku xiran tahay hadda ergada si loo soo xulo habraaci hore kumaysa qone ergada inay musharaxiinta xaq u leeyihin inay la hadlaan iyo xiriir la sameyn karaan wadahadlada yeelan karaan arrimahaasna waa waa- way ka marnaayeen markii hore oo hadda eh, lagu soo daray Een, arrimaha amniga ayaa ka mid ahaa waxyaabihii la filaayay in kulankani uu go-aan ka gaaro taas ma noo faahfaahin kartaa waxyar arrintaas aniga hadda sidaan u fahmay waxa ay tahay eh, in habra- eh, loo daayo habkii hore oo loogu talagalay ilaalinta doorashooyinka maxaa yeelay doorashooyinka ammaankooda ciidamo u gaar ah ayaa jira oo ku kooban soomaalida eh, booliska soomaaliga iyo amisom oo qayb ka ah eh, waxaa la yidhahda joint eh, operation commandiga oo u qaabilsan eh, security-ga iyo administrationka doorashada marka kaa waxaa la yidhi kaa hadloo daayay laakiin arrimaha kale oo hadda oo dhibaatooyinka dhashay khalaafyada siyaasadeed iyo arrimahaasiita waxaa moodaa in lagu soo kabay in amisom ee arrimaha security-ga ay dhinacaas madaxtooyada ay mas-uulka tahay iyo sidoo kale in lagu dul ilaaliyo eh, heedahan eh, ammaanka ee marka ay fulinayaan howlahooda iyo tan u dambayso ah inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan ciidamada ammaanka arrimaha security-ga in saas lagu soo koobay ayaan u fahnay ma magaran
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan tahliil maxamuud shaatax waa cismaan shaatax tahliil oo u waramayay falastiin axmed iimaan waraysigaasi cismaan Max- maxudiin shaatax waxaa la yeelatay falastiin axmed iimaan waana guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed magaalada muqdisho ayuuna ku sugan yahay halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o eda markana golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ansixiyey afar iyo toban mas-uul oo golahu dhowaan dib ugu celiyey madaxweynaha isaga oo sheegay in la dhaafay muddadii ahayd in lagu ansixiyo warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga halkaasi qadar maxamuud cakulle gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa markii mas-uuliyiintani ay soo fadhiisteen hoolka golaha wakiilada waxa uu mid mid u yeedhiyey magacyada mas-uuliyiintan
keena maanta oo ay marti loogu yihiin mas-uuliyiin ka socota ee xukuumadda oo maanta insha allahu tacaala hawl shaqo halkan inoola jooga Ee, golaha maanta waxaa fadhiya lix iyo lixda mudane Ee, goluhu isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran xilgudashadiisa waxaa maanta hor jooga ee mudanayaal ka tirsan xukuumadda ama golaha wasiirada iyo hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka kadibna inagoo raacayno procejarka waxaynu gelin doonaa cod oo aynu mudanayaasha dhammaantood u qaadi doono cabdilaahi faarax cabdi muuse saddex iyo lixdan mudane waxay u codeeyeen in la ogolaado hal mudane wuu ka aamusay cid diiday ma jirto guddoomiyuhuna ma codeynin sidaas baanay ku ansaxday wasiirka wasaaradda macaanta ee tabarta inuu noqdo mudane cabdilaahi faarax cabdi muuse Ee, mudanayaasha golaha fadhiyey waa shan iyo lixdan marka tiradu saa markay tahay waxaa u codeeyey lix iyo konton waxaa diiday sideed guddoomiyuhuna ma codayn shan iyo lixdankii xubnoodna sidaasay ku dhammaatay sidaasuu ansax ku yahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha cali xasan maxamed xildhibaan cali qaran waxa uu ka mid yahay mudanayaasha aqalka wakiilada ee saaka joogay golaha waxa uu v o a uga warramay dareenkiisa la xidhiidha mas-uuliyiintan iyo ansixinta maanta ee golaha wakiiladu ay ansixiyeen Badar, waa mahadsan tahay Ee, runtii saaka golahu wuxuu waday uun shaqooyinkiisii caadiga ahaa shaqo ka mid ah Ee, waxaana la ansixinaya mas-uuliyiin xukuumaddu ee, madaxweyne muuse biixi uu u cugday inay ka mid noqdaan xukuumaddiisa marka waxay ka mid ahayd un shaqooyinkii caadiga ahaa ee golahu waa si hufanna waa u guteen waajibaadkoodii qaran qodobka saddex iyo kontonaad farqadiisa koowaad marka kolley waxa weeyaan waa waajib saaran qaranka in cid kastaaba halka ay joogto inay ka soo baxdo shaqadeeda runtii kullow isagoo madaxweynuhu ka duulaya soo celintii ay baarlamaanka ku soo celiyeen mas-uuliyiintii uu magacaabay isagoo ixtiraamaya boqolka qodobka boqol iyo afar iyo tobnaad wuxuu in saacad ka yar kusoo magacaabay mas-uuliyiintii dib loogu celiyey waana ugu ku bogaadinayna madaxweynaha inuu si deg dega uga soo jawaabo soo celintii baarlamaanka oo mar labaad soo magacaabo mas-uuliyiintii hore golaha baarlamaanka ugu celiyey dhinaca kale gudoomiyaha baanka dhexe ee somalilan cali cabdilaahi daahir ayaa golaha wakiilada u iftiimiyey xeerarka golihii hore ka gudbay ee meel markaa ee la xidhiidha arrimaha maaliyadda iyo xeerar haatan baanku gacanta ku hayo waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah aanu doonayno biidnillaahi tacaala inaannu xaqiijinno muddada dhow ilaa iminka waxaa jira afar xeer oo ka soo baxay golaha shacabka jamhuuriyadda somalilan xeerku ku aasaasan yahay baanka dhexe xeerka bangiyada islaamiga ah xeerka maydhaanka lacagta kii iyo xeerka xawaaladaha waxaa iminkaanu gacanta ku haynaayo dhowaan insha allah idin soo gaari doona xeerka hababka lacag bixinta ee qaranka national payment system oo runtii annaga gebagabanaga ah insha allah aanu rajaynayno inuu idin soo gaadho oo ay ku jiri doonto maadaama iminka digital currency aynu u guurnay cashless society aynu u guurnay waxaan la yidhaha mobile maniga regulationkii lagu maamulayena uu qayb ka yahay gudoomiyaha baanka dhexe ayaa isdultaagay dhibaatada ganacsatada somalilan ay inta badan kala kulmaan debadaha iyo suuqyada caalamiga ah marka ay doonayaan in ay ganacsigooda ka soo iibsadaan debadda waxyaabaha kale runtii aanu iminka qorshaha nuugu jira ee aanu doonayno inaanu xaqiijinno waxaa ka mid ah international correspondency waa ogtihiinoo runtii ganacsatadeenna debadda toosu lama xidhiidhi karaan swift koorhkii ma lihin marka waxaanu dadaal weyn ku bixinnay oonu iminkana gebageba noo maraya inaannu bangiyada caalamiga ah xidhiidh la samayno si si yaroo sahlan ganacsatadeennu ay halkan lacag uga xawili karaan iyagoo bangiyada adduunka maraya oo aan dhilay badan iyo iyo meelo badan oo luuqluuqoo laga gudbiya ayna jirin waxyaabaha aanu iminka gacanta ku hayno oo runtii aanu kobcinayno waxaa ka mid ah inaannu kor u qaadno matalan bangiyada gaarka loo leeyahay runtii waa afar bangi aanu maamulno iyo afar microfinance iyo labaatan xawaalad hay-adaha maaliyaddeenu annagu bangi ahaan laysanka siino iyo sariflayaal badan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
qadar maxamed cakulle aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warkaas asaga ayaa nooga soo diray magaalada hargeysa haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis dumarka soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda soomaaliya siduuse xalka ula muuqda waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka puntland caasho geelle diiriye marwa caash waa mahadsan tahay ee kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantaha walaalo sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha walaalow horta waa la soconaa oo soomaaliya siyaasadeedu saqiiriyo kabiirba waa la socdaan laakiin waxaan isleeyahay rag iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aada iyo aada uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena kusoo noqnoqday gaar ahaan haddaan dumarka soomaaliyeed nahay waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka soomaaliyeed oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin colaadaha gaajo shaqo la-aan abaaro dhaqaale xumo iyo cudurro intaasoo dhan iyagoo jiraan haddana ma tixgeliyaan waxaad moodaa inay tooda maxaa u caddahay iyo saahaysigooda marka waxaan leenahay walaalayaal idinku u naxa dadkiina u naxa dad badan oo aan hadli karin baa jira dad badan oo muxuu ahaaye ka dhursugahaya dowladnimada ayaa jira dad badan oo jecel inay dowladnimadu dhammaystiranta ayaa jira waxaan idinka rajaynaynaa waxa waaye oo aan aada iyo aada u rajaynaynaa in aad dhammaystirtaan dowladnimada aanu muddo iska dhursugaynay iyo weliba inaad culays saartaan inaad si xaqsoor ah aada dadka u wada gaarsiisaan
khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhammaystirkooda marka walwal intee la eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xalinin in uu dib usii dhigi karo doorashada walaal khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa tusaale haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxaa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa oo caruur leh oo maato leh oo shaqaalo leh oo dad ka xamaasho leh raggii dagaalamayey oo siyaasadii isku hayeena waxa weeyaan waxay rabaan inay gacanka hadal sameeyaan waad aragtay hubka meel walba yaacaya waad aragtay jidgooyooyinka jira waad aragtay hanjabaadaha waad aragtay qalabjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan haddaad fiirisid gobolada oo dhan waxba ma gaaraan hay-adihii shaqayn jiray oo gobolada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan dhammaan waxay ka wada dursugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado waxay sugayaan bal soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay se roob fiican di'inin oo xoolihii dhammaadeen oo dadkii hadda gaajo u baktinayaan waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waxa weye khilaafka iyo saahaysigaa keenay wax cid wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto maxaa yeelay soomaalida dadka u nexi lahaa ama isku nexi lahaa waa dowladda iyo shacabkeeda iyo iyo dowladeeda weeye marka dadkii noo nexi lahaa dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya waa dadka maanta isku haysta muxuu aha hebel baa halkan istaagay iyo muxuu ahaaye muxuu ahaaye sharci hebel sidaa ha laga dhigo iyo xagga ha laga dhigo iyo hebel ha la cesho taasuna ma aha danta soomaaliyeed soomaalida danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahna qaado adeegyadii bulshada oo gadaal u dhacayna ay usoo noqdaan waa yahay waa mahadsan tahay dhegeystayaasha dowrkoodii ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu weliyaas cumar yusuuf waxaan joogaa degmada mula ee dhulka soomaali galbeed ee su-aal baan qabaa su-aashaas waxay tahay haweenka soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay u dhexeeya madaxda sare ee soomaaliya ee marka khilaafyadu ay jiraan waan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay maxay xal u arkaan haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta ee had iyo jeer ragaadiya dowladnimada geediga dowladnimada soomaaliyeed aad baan idin salaamaya ilyaas waa mahadsan tahay maama waxa weye haweenka soomaaliyeed door way qaataan horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya dadka hortaagan dadka qaylinaya dadka muxuu ahaye cambaareynaya waxa weyan haweenka laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qoryo inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan haweenka fursadaha keliyaho ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan inay baryaan in ay muxuuha baaq sameeyaan inay dhahaan noo tura intaasay sameyn intaasna kama caajisno waxaa kaloo annaga doorka iyagu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan oo xabadaha isku ceyrsanayaan ee ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoos u eega ama ka warqaba ama daneeyo ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno wadanka ragga keligood ma laha wadanka waa la wada leeyahay waxa iskale masaakiinta aan hadli karin aan cod ka lahayn ka dhursugayo un in muxuu aha ay dowladnimo helaan inay shaqo helaan dhalinyarada kumanaanka oo maalin walba inta jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuuha ka shaqaystaan waxa weeyaan waa dalkoodii marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadka waa naga dhammaaday inta laydin sugayaana waa wax yar waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween intaasuna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go-aan gaartaan inaad dowladnimada horumarisaan in aad muxuu ahaa isbeddel samaysaan haddaad samayn weydaan dee waxa weeyaan wax weyn baa isbedeli doona insha allah waayahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdimaal guushaal cartan jooga magaalada gaalkacyo waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn casho geelle welwel intee leeg ayay ayay idinku haysaa doorashada sii daba dheeraatay ee haddana aan la ogeyn xilliga la dhamaystiro maama welwel badan bay nagu haysaa welwelka ugu badan oo nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waaye reer miigii oo dhan waxa weeyaan abaar baa haysa ee dadkii muxuu ahaayey shilin soomaaliga isticmaali jiray shilin soomaali ma laha doolarna ma haystaan meel looga soo dirayana ma laha subax walba waagu markuu baryana ilmihii waxay rabaan inay iskuul u diraan dumarkii lacagay ku diraan ma haystaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dhursugi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto dowladnimada shaqo laga helo hay-adaha muxuuaha shaqeeya ay camal ka helaan waxyaabahaas oo dhan bay rajeynaya inay nabad helaan nabadda hadduu qofku helaa calool dharagta waxaa le meelay seexata ma weydo hadday hesho waxa weye qofkasta wuu shaqaysan lahaa marka waxaasoo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dowladnimadiiyo ay daba shadeen marka taasuna waxa waa midda dhibaatada keentay aad iyo aad bayna culays noogu haysaa qaylo dhaanteeduna hadda waxay maraysaa inaan samayno dibadbax oo guryahaba ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga waayahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo magacaygu waa deeqabshir maxamuud waxaan joogaa boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo casho geele maama casho geele haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhammaanayo wallaahi maama horta ra-iisul wasaaraha iyo dumar haddii laga dhigi lahaa ee lagamaba dhigayo sababta xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayey xuquuqdoodu siinayey oo ay xaqa u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu boqolkiiba laba boqol waxaan hubi lahaa maanta haddii haween waddankan hoggaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dowladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkumaba haysanaba annagu idinkumaba haysanaba in aan muxuu ahay jigada idinkula wareegin waxaan idinku haysanaa waxa weeye warsidii toosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku og yahay ummaddan muxuu ahaye siiya xaqooda siiya oo iska daaya ishahaysiga oo iska daaya ee danaysiga bal yani dadku caqli bay leeyihin waa idin dareemayaan waa laydin dhegeysanaya waa laydin jeedaa waxyaaba aad isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeedaa qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isagu uu leeyahay inuu usoo baxo dee imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina is haysato oo dhan hal qof iska soo saara oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaan idinku codsanaynaa wadanka dejiya wadanka dadka masaakiinta u naxa wadanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hana hoosgeynina hanaga dhiginina wadamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyey inay berina dul maraan hanaga dhiginina intaasaa idinka codsanaynaa aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisa su-aashan waxaa sheegtay in qootooyinkii loogu talagalay haweenka iska badaaya inay madax ka noqdaan wadanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhammaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya intuba ma isleedahay haweenku waxbay ka heleen intii ay loo qoondeey walaal anigu waxaan ka mid ahaa guddiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore laba kun lix iyo tobankiina qayb baan ka ahaa oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiyey laba labaatan iyo afar boqolkiiba inay dumarka qaybgalkoodu gaaro maanta waxa waaye aqalka sare xubnihii aan haysanay twenty sixteen way ka kormareen oo markaa saddex iyo toban saxaba haysanay xubnood aan haysanay sanadkan waxaa la hela afar iyo toban laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqaynayay qoondada haweenka ayaa welwelka ahayaa wuxuu ka weyn yahay qoonda sababtaa soomaalida waxay ku mahmaadaa markay ceelaliyi heshiisaa cid guri biyo cabaan markii wadanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo darasho xalaal u socoto oo wadanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaay niyadooda wanaagsan tahay markaasaad waxaad ka hadli kartaa yaa xubin noqonaya iyo sidee bay noqonaysaa aniga iima muuqato dad fiican inay soo baxayaan aniga iima muuqato inay wax cadaaladu soo baxayaan laakiin keliya waxaan rabaa in wax uun magac dowladeed u eg oo nala ku fiiriyo oo aanu muxua u aragna anaguna aan dhahna dowlad cusub baa noo dhalatay inay noo soo baxdo marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan boqolkiiba soddonkooda ay helaan bulshaday kamid yihiin laakiin ma u malaynayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba ee qoonda haween iyo ka hadli kara laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye amni sidee baa loo sugaa sidee baa waddanka dowladnimada ugu soo noqotaa sidee baa dadkan walaalaha ay kala fogaaday u heshiiyaan sidee baa soomaalidan kala irdhowda isugu soo noqotaa sidee baa muxuu ah hore loogu socdaa taas baa aniga ila weyn oo igubaysa Eh, haddii eh, boqolkiiba soddon qootada haweenka la dhammaystiro ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan een, hanaanka siyaasadda waddanka walaalo horta haweenku waxay ka mid yihiin bulshada maanta bay kamid yihiin kulli waa hubaa inay ka qabow yihiin waa hubaa inay ka naxariis badan yihiin waa hubaa inay waxyaabo badan hoos u eegayaan laakiin haddana eh, wacyiga maanta jira dadka la dooranaya waxay ku xiran yihiin dadkaas een, muxuu aad ujeedada maanta la dooranaya ayaa dumarkuna ka mid noqon doona laakiin kulli mar walba waa aaminsan inay gabdhuhu boqolkiiba boqol ka qabow yihiin een, sababta waxa waaye gabadha haddii ay xildhibaan noqoto ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeyso ay qaadato waxay wax uga bedeshaa waxa waye caruurteedii qoyskeedii reerkeedii ninkuna halkaas ula facleeyaayo aadaa marka waxa weeye kulli iyo kulli gabadhu qeyb bay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay samaysa dib bay ugu soo noqonayaan qoyskii iyo bulshadii ugu soo noqonayaan waad aragta hadda gabdhaha xildhibaanada midda ugu liidatoo la yiraahdo yacni ma ahan tii loo baahnaa haddaad fiirisid nolosha qoyskeeda say u bedelantay wax weyn baa iska bedelay laakiin ninku waxaa laga yaabaa deegaan doorashadii uu ka tegay usan dib ugu soo noqon marka anuu mar walba u aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan een, qoori xero kuma heshiisaa la yiri mar walba waxay qeyb ka qaataan nabadeynta isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo ee, bulshada inay muxuu ahay adeega bulshadu gaaro waa mahadsantaha haddii aan dib ugu soo laabano eh, mawduuceennii eh, bal dhegeystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano ugu horreyntii aad baan idiin salaamayaa in maama caasho geelle iyo wariye nur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud maama caasho waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo oo la yidhaahdo cidda danta dalka iyo dadkaba ka shaqeynaysa yaa idinla saxan labada mas-uule dalka u sarreysa khilaafku ka dhexeeyo waa farmaajo iyo roble inkastoose laba sano muddo ku dhow ay raggii gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho deg dega lagu qabto aysan haynin idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu sa- lagu samatabixi karo waa mahadsantihiin dhammaantihiin maama aadan oo aad baa u mahadsan tahay maamo anagu horta anigu ma ihi muxuu ahaay garsoore ma ihi Eh, laakiin midda kolle iyo kolle aan dareensanahay qofka aan dhahaa dhihi lahaa wuu saxan yahay waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anigu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday kaasaan anigu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay laakiin hadda wax saxan ma arko wax walba waa qasan yihiin wax walba waa laysla walaaqday waxaad moodaa in muxuu ah laysfiirsanayo marka aniga ma raacsani yacni siyaasadda maanta jidha siday u socoto keliya waxaan is leeyahay ilaahow ee soomaaliya badbaadi ilaahow ee bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan ilaahow soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto aniga intaasaa welwel igu haysa mooyaane wax wanaagsan iyo wax socda ma laha siyaasiga wanaagsan siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay siyaasiga fiican oo ummadda u danaynaya waa midka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana wax tanaasulayana meesha ma arka wax isceyrsanaya maahan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo
magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya Een, martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo een, dhegeystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka ee nuur xasan nuur Een, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal een, martida barnaamijka su-aashaas oo ah een, saan ka wada warqabno markasta waxaa jira isqaqabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala een, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Een, intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeelgaarka iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyey federaalka iyo khilaafkan markasta u taagnaa waxaana u daran midka hadda taagan ee ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble so su-aashaan raba inaan weydiiyo waxaa weeye haweenka soomaaliyeed een, iska qabsigan siyaasadeed markasta u imaado ee madaxda soomaaliya ugu ugu sarreysa dhexmara mm, dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka soomaaliyeed sideese u arkaan oo xalku uu noqon karaa een, khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sarreysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ka dhexaysa maama aad aa u mahadsantahay su-aashaas waxaan u malaynaa waxay u egtaa su-aashii ugu horreysay maama horta khilaafku cidda keliya uu dhibta ku hayaa waa haweenka waaye waa haweenka waa caruurta waa dadka muxuu ahaye aan isdar yeeli karin oo waayeelka iyo iyo dadka muxuu ahaye daryeelka u baahan oo muxuu ahaye gar- garaadkooda indhoolayaasha iyo waxyaabahaasoo dhan dadka aan muxuu ahaye dhibaatada dagaal ku hayo waa dadkaas rag dagaal kuma hayo sababta ah waa kuwa iscayrsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wata u kala hiilinaya raggii intaas u kala qaybsameen iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahaye een, waxba ka dhahaynin marka walaal dhibaatada waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka een, muxuu ahaye aan isdaryeeli karin oo dhan een, waxaasoo dhanna waxa keenay waxa waaye soomaaliya waa dastuur la-aanta waaye haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday waxyaabahan oo dhan ma dhaceen waxay dastuurka loo dhammeyn waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo in sanad walbana aan muxuu ahay xarijiidkaas ku jirno marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan een, ilaahay ha ka baryaan in muxuu ahaaye bal ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaaye gacmaha iskula tegin in ilaahay burcad bogooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaaye dadkii kala dhintay baad moodaa ee waxaad moodaa horumarkaygu inuu hoos u socdo waxaad moodaa in dadkii ee, welwel iyo muxuu ahaa walaac uu ku abuurmay marka ilahay waxaan ka rajeyneynaa inuu walaaca naga bi'iyo ee, muxuu ahaaye dowlad caadilna ilaahayna siiyo raggaana waxaan rajeyneynaa bal inay wax uun isku raacaan si dowladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd caasho geella diiriye wasiirkii hore ee haweenka puntland oo toddobaadkan marti inoogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyey sidoo kale dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
markana guraceel wararka ka imaanaya magaalada guraceel ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal dhex maray laba qaybood oo ka tirsan ciidamada soomaaliya dagaalkaasi ayaa waxaa dadka deegaanka ee v o eda u sheegeen inuu u dhexeeyo booliiska magaalada guraceel iyo sidoo kaleeto ciidamada milatariga ee gorgor magaalada guraceel ayaa waxay kasoo kabanaysa dagaalo qaraar oo bishii oktoobar ee sanadkii tege dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ahlusunna waljamaaca sida warkan uu kusoo dirayo wariyaha v oede halkaasi cabdiwaaxid macalin isaaq
iskahorimaadka u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada guraceel ee gobolka galgaduud kaa oo sida dadka deegaanku ay sheegayaan sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida inkastoo aan si dhaba loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan haddana warar kala duwan oo laga helaya degmada guraceel ayaa kusoo warramaya in ciidamada booliska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka gorgor kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga gorgor guddoomiyaha degmada guraceel dowlad goboleedka galmudug faarax macalin xasan ayaa v o a uga warbixiyey xaaladda degmada guraceel waxa uuna sheegay in xaaladdu ay degan tahay kadib dadaal lagu bixiyey sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhexaysa labada ciidan walaalow maantay waxaa dhacay wax yar oo runtii dee aan aada uga xunnahay oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliiska iyo ciidamada militariga qeyb ka mid a runtii dadaal dheer oo aan samaynay annagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan waxaana ku guulaysanay in la xakameeyo wixii dhacay waxaan rajeynaynaa inaysan mar dambe soo noqon ilahay idinkiis isku dhaca ee u dhexeeya ciidamada ee ka wada tirsan dowladda soomaaliya muxuu salka ku hayay guddoomiye
wax hadda la dhihi karo wax weyn oo ka dhexeeyey ma jirin isku dhacaani ujeedadiis waxay ahayd ciidamada ammaanka oo ku jira waajibkoodii shaqo oo howlgallo samaynaya iyo ciidan kaleeto military oo magaaladii dee ayagana dhinac ka joogay oo magaaladii dhex maraya ayaa iska isku dhaco uu si fudud ku bilowday runtii hadda dee weli waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday baaris lama samaynin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilowday iyo sababtu waxay ahayd hadda kama jawaabi karno laakiin waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo in xaaladdu hadda degan tahay waxa meesha ka dhacana keliya ay ku sugnaayeen ciidana isku dhacay haddana ay xaaladdu tahay mid degan oo lana dhameeyo wixii meesha ka dhacay khasaaraha ee isku caasigaystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaaba
walaal khasaaro waa jiraa oo dee wax mar haddii dagaal dhaco wax waa dhacayaan dhimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tira cayiman oo aan kuu sheegi kara ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaara shacabka intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay hauso inta dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo rajeyneynaa in arrintaani aysan mid soo qotaysan noqonin midii ka dambeysana in sharciga la horkeeno lala xisaabtamo haddii ilaahay yidhaha ugu dambayntii ee hadda xaaladda guud haddii ay degan tahay qorshihiina maamulka degaya qorsheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyey dhacdadan iyo siday u dhacday iyo siday u bilaabatay marka dibna loo saxo qaladkii dhacay marka qorsheenu waa midaas bulshadana aan muxuu ahay ogaano xaaladda khasaaraha soo gaaray kadibna aan muxuu ahay la wadaagno saxaafadda iyo ciddii kale ay khusayso haddii ilaa yidhaha cabdicarab waxa uu ka mid yahay dadka degmada guriceel v o a ayuu kaga warbixiyey xaaladda guriceel guriceel wax aan la filayn oo dagaalaha ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo qaabdaraa ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa ku wada dagaalamaya dadkii wax gaadiida oo isku socda maleh wax ganacsiyahoo furan maleh wax dhaqdhaqaaqay wax iskoolade maleh ilaa khasaarana waa jira xabaduna ilaa lixdii shantii saac iyo bar ilaa xilligaanna way socotaa bal waxaad iiga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga ogaalkayga khasaaraha dadka rayidkaa ilaa saddex qof dhimashadooda ayaan haddeertaan xaqiiqadooda haynaa khasaarana wuu dhici karaa wax isku xilli la ogaa karaba lama gaarin weli laakiin wixii hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlayaan sheegi karaa dadka guriceel hadda maxay dareemayaan waxay dareemay dagaal dagaal iyo colaad colaad hana qaxin hana xay aheeto meel ha u cararin dhibaata hayso dadkii kor ay ilmihii u haystaan wax cararaayo waa dad hadda colaad ka soo gaaray dhib weyn ayaa haysa dadka guriceel maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheegan karaan
ganacsiga ma furan yahay ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada guriceel bataatanba ma jiraan wax ganacsi oo guriceel ka socda xilligan iyo wax laami iyo ari iyo midna iyo suuq ayagaan furnayn suuq gaadiid oo dukaan laga gataan furnayn dadku gaadiidley u badan yahay dadka baabuur waxay u badan tahay masaafira masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaq iyo wax ganacsi oo socda guriceel maanta ma jiraan bataatanba degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tegay ka dhacay halkaa kaa oo u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda soomaaliya iyo xoogaga ahlu sunna ha yeeshee isku dhicii maantay ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
cabdiwaaxid macalin isaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina asaga ayaa nooga soo diray galmudug markana dhinacii barnaamijkii hadaha oo kale aad dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal raggii u seediga ahaa ee sayid maxamed ay colloobeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekayn oo keliya suldaan maxamuud cali shire oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray faarax maxamuud sugulle wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta barni maxamuud sugulle oo ay walaalo ahaayeenna sayidka ayay u dhexday wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday maxaa haddaba dhacay taariikhda casriga ee soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistala gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay shakigana kala geliyey abbaaraha kun iyo sagaal boqol iyo siddeedii ayay ahayd meeshuna waa gelingaalle dhul xoolo daaqeen ah oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyey middood waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beere farashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen kun iyo sagaal boqol iyo afartii ololihii dagaal ee ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii jidbaadhe lagu markaday ayna ku naafteen iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii ingiriiska iyo kii talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba-an u maleegeen waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayey si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday oo cabdalla shixiri ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen maka oo xarun u ahayd sheekh maxamed saalax wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuuse falinna uga wada sheegeen dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray hase ahaatee allaha u naxariistay ow jaamac cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la farafareeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaarays bay u rogeen gadaalkiina xeebta ilig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanaynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh maxamed saalax loo sheeka xumeeyey hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hoggaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan raggaas baa waxay shir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan aandillo rag baa ku taliyey aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugiddiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorshihii afgembiga ka war helay dabadeedna nimankii canjeelka ku shiray waxay noqdeen wax la dilay wax inta la qabtay la xerxeray iyo kuwo baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa faarax maxamuud sugulle oo faarax dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashii qabay maalmo yar kadibba dhankii ingiriiska iyo berbera ayuu ka dhacay haddiiba faarax wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono taasoo maamulkii ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday isla shirqoolkaas taxa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca faarax ku soo qaaday isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cidlo ka maagae aanay jirin sabab uu ula coloobo iyo waxuu u dhibay tooni waxaa tixaha ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyiyo xigaalaanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankood lanaar iyo gun iyo saaruqyay helaye sijidhaanadii bay khatalay saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxay saatan ii galay sarannama dhex ool faaraxii seerigaa xulaye ibliis baa sallaan kula degoo saaxil kuu diraye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen raasadaan ceelka la yidhaahdo oo ku yaal cirifka galbeed ee dooxada nugaaleed ayuu faara xarun ka dhigta hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii intii aanay anbabixin inay soo maraan markay u yimaadeenna intuu madaxa fooriyey ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daallinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaad duunyoy tidhaahdo dameer ee bahaymasiiyow haddaad diinay tidhaahdo waryaa ee bahay ka daahiyow haddaad diriray tidhaahdana lugaha ee bahay ka dabadhiyow dabadeedna wax kale uma uu sheegina intuu u duceeyey ayay ka dareereen kooxdii markay hawsheedii soo ebiday ayna soo kormeereen daarihii beledweyne ee iridda aamin iyo saldhig ayay soo noqdeen oo gudbo ayltoos uma ay abbaarine nugaal sare afka soo saare agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaya hadday cabsiiyeen oo u cagajugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tibix siiyey faarax dacdi iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen wax yar kadibba waxay indhaha ku dhifteen faarax oo geed weyn harkii doonyaysan welina cimaamadii daraawiishtu ay madaxa ugu duuban tahay isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday waxaase dabartay cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaarray waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaarkii la aqbalay ee sayidku uu faarax ka daba diray kadib markuu daraawiish ka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabado afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqoolkii canjeel talawaa uu ka tiriyey ayuu sayidku faaraxdacay ku xusay inkastoo aanu si toos ah ugu magac dhabin waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay soomaalidii xilligu aad u tiqiin labadii meelis ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay nijaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waaye dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajo aad iyo aad ayuu umahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha haddii bal aan soo qabto qodob ka mida qodobadii wararkeena ugu waaweynaa kuna saabsan soomaaliya waxaa goordhow lasoo gebagabeeyey shirkii wadatashiga qaran oo maalmihii lasoo dhaafa ka socday magaalada muqdisho kaasi oo ay kasoo qaybgaleen madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha gebagabadii shirkaasi waxaa laga soo saaray qodobo ka kooban sideed iyo toban qodob kuwaas oo la xiriira amniga dardargelinta doorashada daahfurnaanta iyo sidoo kale jaangooynta xilliga doorashada waxaana madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddada u dhexeysa shan iyo tobanka bisha janaayo iyo shan iyo labaatanka bisha febraayo guud ahaana idaacaddeenni intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaantayo oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo